subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa subaxnimo isniina bisha abril waa sanadka idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dad lagu la'yahay dooni ku qarqantay meel ku dhow gaarisa iyo wariyaha v o eda oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi ku go'doomay dadka lalayahay badankoodu waxay u badan yihiin dad soomaaliya waxayna ka kici tireen magaalada nairobi waxayna ahaayeen dadkii gobolka u dhashay ee u shaqa tegay ee haddana dib ugu soo noqonaya marka gawaaridii basaskaha ee soo qaaday ee ka soo qaaday nairobi waxaa u suurtageli weyday inay gudaha magaalada gaariso galaan oo webigii iyo bundadii ay xirantay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya oo ka hadlay maleeshiya ay dowladda dhowaan sheegtay inay ka soo goosteen al-shabaab oo ay dowladda isu soo dhiibeen dabcan hay-adaha jiro xarumaha jiro sidaad ka warqabto dhaqan celin oo maaragtay wasaaradda amniga hoos taga hay-ad dowladeed oo la yidhaahdo tubsan ayaa jirta oo shaqadeedu ay tahay inay arrimaha noocaana muxuu ahaa ka shaqayso hay-adaha garsoorka iyo cadaaladdu sidaas oo kaleeto nidaam ayay leeyihiin marka dabcan wax kasta ay dowladdu uma dhammaystirnaan laakiin qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo ugu yaraan xubnood oo ka tirsan ciidamada madaniga ah ee dalka nigeria ayaa sabtidii lagu dilay weeraro kala duwan oo ay fuliyeen mintidiin iyo koox hubaysan oo afduub ka geysta waqooyiga dalkaasi sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan milatariga nigeria dagaalyahanada dowladda islaamiga ah ee galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo swap ayaa la tuunsan yahay inay weerarkan oo ka dhacay waqooyiga bari ee gobolka borno ay geysteen sida ay saraakiisha sheegeen kooxdan ayaa walxaha qarxa u adeegsaday weerar ay ku qaadeen baabuur ay la socdeen ciidamadan rayidka ah ciidamada maxalliga ah oo ka soo jeeda dadka degaanka gobolka borno ayaa la aasaasay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii saraakiisha caafimaadka ayaa isniinta maanta a sheegay in ugu yaraan saddex iyo toban falastiiniina lagu dilay weerar cirka ah oo ay ciidamada israa'el ku bartilmaameedsadeen saddex guri oo ku yaala degmada rafax ee marinka khaza weerar kale oo ka dhacay dhanka waqooyi ee marinka khaza ayaa ilaha caafimaadku sheegeen in dhowr qof lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay kadib markii ay madaafiicda israa'iil ku dhaceen laba guri oo ay dad rayida deganaayeen weeraradan cirka ay ciidanka israa'el u geysteen magaalada ay isugu tageen qaxootiga iyo barakacayaasha falastiiniyiinta khaza ee rafax ayaa yimid saacado yar ka hor inta aysan qaahiro gaarin qaar ka mid ah madaxda ururka xamaas saraakiisha dowladda masar ayaa axaddii shalay ahayd sheegay in isniinta maanta ah ay hogaamiyaasha xamaas iman doonaan qaahira si halkaasi looga sii amba qaado wadahadallo rajo laga qabo inuu ka dhasho heshiis xabajoojina oo dhex mara israa'el iyo xamaas wadahadallada ayaa waxaa dhexdhexaadinaya qatar masar iyo maraykanka hay-adda samafalka ee wall central kitchen marka lasoo gaabiyo layidhaahdo w c k af soomaali ahaana loo turjumana ay noqonayso jikada dhexe ee dunida loona soo gaabiyo w c k ayaa isniinta maanta ah dib u ambaqaadaysa howlihii gargaarka bani aadnimo ee ay ka haysay khaza w c k ayaa howl laheeda gaza bilowday bishii bil kadib markii ay ciidanka israa'el dileen toddoba ka mid ah shaqaalaheeda samafalka xilli ay ka soo laabteen cunto qaybin ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah dhulka hareereysan ee khaza markii ay joojisay howlgalladeedii khaza hay-addan waxay ka qaybisay khaza cunto dhan saddex iyo afartan milyan oo tan iyo bishii oktoobar ayayna howlahaasi cunno qaybinta ah fulisay aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in maleeshiya ka badan boqol oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ay toddobaadyadii ugu dambeeyey isu soo dhiibeen ciidamada dowladda soomaaliya iyagoo ka faa'iidaysanaya cafis uu bishii ogost ee sannadkii u fidiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhallinyarada isaga soo baxa al-shabaab wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow ayaa arrintan wax ka weydiiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala
waa mahadsan tahay cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashiinaba waa mahadsan tihiin maleeshiyaadkan khawaarijta dabcan soo dhiibistoodu wakti badanay socotay hadda toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaad moodaa in tiradooda ay korortay marka numberka aan sheegnay waa lamber waktiyo kala duwan issoo dhiibay meelo kala duwanna iska soo dhiibay dabcan hal mar ma ahayn marka laakiin waa adigu labadii saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay waa tahay dowladdu ma cusba in tiro al-shabaab oo issoo dhiibay ay sheegaan waayadii ugu dambeysay waxaa muuqanaysa nambarada aad shaacinaysan inay aada u bateen maxaa qorsho idinkaga yaala waxaa qorsho nooga yaala dabcan dowladdu siyaasad bay leedahay siyaasadoodu sida aad maqasheen marar badan madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku baaqaya oo maaragtay fariin u diraya dhalinyarada soomaaliyeed ee cadowgaas khawaarijta ay qaldeen inay kasoo noqdaan fikirkaas inay dadkooda kusoo noqdaan inay ehelkooda iyo shacbigooda iyo qarankooda la midoobaan taas way siyaasadda dowladdu dabcan waxay ka faa'iidaysanayaan aragtidaas madaxweynaha ee ah in ay safka cadowga khawaarijta ay kasoo baxaan oo ay fikirkaas kasoo haraan qofkii siiskiisa uga soo laabtana lasoo dhoweyn doono wax ciqaaban oo la kulmi doonin marka siyaasadda koowaad ee dowladdu horta waa midaas waxaa xiga dabcan siyaasada marka ay soo noqdaan in la dhaqan celiyo oo maaragtay loo abuuro fursado ay dib ula midoobaan dadka oo ay ugu horeyso marka ay yimaadaan in si wanaagsan loo soo dhoweeyo in la geeyo xarumaha loogu talagalay in lagu dhaqan celiyo oo maskaxda looga dhaqo oo duruufaha gaarka ah iyo dhibaatada ay ku noolaayeen waxa ay u baahan yihiin maaragtay muxuu ahaa caawinaadaas la siiyo marka dabcan caawinaadaas ay helaan oo diyaar ay u noqdaan inay bulshada dib ula midoobaanna in si tartiib tartiiba oo degan maaragtay bulshadii dib loogu celiyo oo noloshooda caadiga ahaa ay bilowdaan fursado loo abuuro la tababaro xirfado loo sameeyo caafimaadkooda la hubiyo marka daryeel runtii wanaagsan oo hagaagsan ayaa muxuu ahaa helaan marka ay ka yimaadaan ilaa maaragtay sida caadiga ah nolosha bulshada oo dhan ay ka qayb galaan dad fara badan ayaa isweydiinaya waxaa keeni karaa tiradan badan ee hadda isu soo dhiibaysa iyadoo la og yahay dagaaladii dowladdu ay ku jirtay xawliga ay ku socdeen hadda inaanu u socon maxaa qasbaya inay intaana isu soo dhiibaan aad isleedihiin cabdicasiis waa iska caddahay waxa qasbaya dabcan waktigu waa waa dheeraan karaa laakiin qof kasta ama maaragta khawaarijta shabaab ha ka tirsanaado ama yuuna ka tirsanaan ama ha taageersanaado ama yuuna taageersanaane qof kasta waxaa u muuqata in mustaqbalka khawaarijta uu yahay mid soo dhammaanayo in aanay ka hor muuqan wax mustaqbala oo kooxda ay kusii jiri karto in culayskii weynaa ee hadda labadii sane lasoo dhaafay dowladdu ay saartay oo u keenay muxuu ahaa in runtii si weyn ay u kala daataan oo awooddoodii hoos u dhacdo oo dhaqaalahoodii hoos u dhaco oo fikirkoodii hoos u dhaco oo dadkii soomaaliyeed ay ka hor yimaadaan oo ay diidaan oo maaragtay culays badan ay kala kulmaan bulshada marka runtii de intii ilaahay haleeshiiyo hanuunka oo ilaahay hanuunka uu la doono unbaa ka faa'iidaysan doonta laakiin waxaan shaki ku jirin oo kuwa khawaarijta laftirkooda ay og yihiin in de mustaqbalka meeshaas yaalaha ay tahay inay dareeqaas xun ku dhintaan ama inay maaragtay kasoo baxaan marka runtii rajo ayaanay arkin ka hor muuqata waxay og yihiin dabcan diyaargarowga muxuu ahaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo adduunka oo maaragtay nagu gacan siinayo marka la isku geeyo annagoo alla subxaana watacaala kaashanayna in dhinacooda dhulka la dhigay haddana la dhammaystiri doono marka rajo iyo mustaqbal ay sugtaanna kama hor muuqato haddana runtii duruufo qallafsan oo xabsi ah ayay ku nool yihiin marka dhalinyarada noo timid oo dhan runtii dee waxa ay ka hadlayaan xaaladda nololeed ay ku nool yihiin waa xaalad aad iyo aada u liidata oo nolol ciriiri ah oo cabsi badan oo argagax badan oo aan xorriyad lahayn oo aan dhaqaalo lahayn oo aan dadkoodii iyo qoysaskoodii loo ogolayn marka wax maaragtay muxuu ahaa meeshaas yaalla oo ay ku joogaan oo ay ku haystaan ma jirto dabcan manhajkii markii hore lagu siray oo beenta ahaa oo faasidka ahaana hadda dabcan access bay u helayaan inay wacyigelintu gaarto in fariimaha culimmadu gaarto in fariimaha dowladdu gaarto in dadweynaha soomaaliyeed iyo qoysaska ay kasoo jeedaan ay toos u hadlayaan marka runtii baraaruga ayaa kor u socda taasaa keenaysa waa gartay tiro badana haddiis soo dhiibaysa horjoogayaala ku jira sida aad leedihiin oo aad sheegteen dowladda awooddaas muu haysaa xarumihii lagu hayn lahaa dhaqaalihii ku bixi lahaa dadkii dhaqan celinta u samayn lahaa awooddaas ma haysaan hadda dabcan dowladdu wakti badanna waa soo waday oo shaqa hadda bilaabanaysa maaha waa shaqa wakti dheer maaragtay dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay soo socotay oo ilaa maaragtay rag sarsare oo khawaarijta dadka ugu sarreeya ka mida lasoo dhoweeyey kuwa heer dhaxaa lasoo dhoweeyey maleeshiyaad lasoo dhoweeyey marka dabcan hay-adaha jiro xarumaha jiro sidaad ka warqabto dhaqan celin oo maaragtay wasaaradda amniga hoos taga hay-ad dowladeed oo la yidhaahdo tubsan ayaa jirta oo shaqadeeduba ay tahay inay arrimaha noocaana muxuu ahaa ka shaqayso hay-adaha garsoorka iyo cadaaladdu sidaas oo kaleeto nidaam ayay leeyihiin marka dabcan wax kasta ay dowladda uma dhammaystirna laakiin dadkeeda oo kasoo haraya fikirkaas argagixisada ah oo khawaarijta ah horena way u soo dhoweyn jirtay haddana diyaaray u tahay inay soo dhoweyso dabcan nolol iyo daryeel aad iyo aada uga sarreeya oo aad iyo aada uga duwan midka ay ay muxuu ahaa xaaladda ay ku sugan yihiin ayayna ka helayaan dowladda insha allah waana taas midda ay soo raacayaan
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo u waramayey wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow haatanna kenya dooni ay rakaab ka buuxeen ayaa shalay galab ku burburtay ama ku qallibantay deegaanka koona bunda oo u dhow jidka isku xira magaalada gaarisa iyo deegaanka madogo ee gobolka waqooyiga bari kenya war qoraal oo ka soo baxay hay-adda laanqeyrta cas ee kenya ayaa lagu sheegay in doonidu ay ku sii jeeday deegaanka mororo markii ay qarqantay iyadoo rakaabkaasi ka caawinaysay inay ka gudbaan daadad ka dhashay roobab mahiigaana oo gobolka ka da-ay qaar ka mid a rakaabka ayaa raq iyo ruux lala yahay halka kuwo kalena lasoo badbaadiyey dadka goobtaasi ku go-doonsanaa ee rabay inay isticmaalaan doonyahaasi waxaa ka mid ahaa wariyaha v o eda maxamed faarax shere nuur xasan nuur ayuu uga waramay nurow xaalad aad iyo aad u adag ayaa halkani haatani ka jirta aniguna waxaan ka mid ahay dadka haatan halkan goobjoogayaasha ku ah ee labadii maalimood ee lasoo dhaafay sidii warbixintii horeba aanu kusoo sheegay ku goodoonsan guud ahaan halkani waxaa ka dhacay khasaaro iyo weliba dhimasho iyo dhaawac fara badan isugu jiro ilaa iyo haatani wararka gudaha aynu ka helino waa webiga tana river iyo deegaanada ku hareereysan doomihii ka tegey deegaanka madogo ee doonayay inay qabtaan ama gudbaan webiga ayaa ilaa haatani afartan iyo saddex qof rag iyo raad meelay dhigeen ilaa haatan aan lahaynin culeyska kale jira waxa weeye doomaha qaarkood ayaa dhowr jeer ku gadoomiyey gudaha dad badan ayaa ku dhaawacmay hay-adda laanqeyrta cas oo gudaha iyaduna ku jirto waxay sheegtay in tira aad u fara badan laya haatan aan la cayimi karin lalayahay maxamed ma la og yahay dadkani in ay soomaali ku jiraan halka ay ka yimideen iyo meesha ay ku sii jeedeen waa tahay nurow dadka lalayahay badankoodu waxay u badan yihiin dad soomaaliya waxayna ka kici tageen magaalada nairobi waxayna ahaayeen dadkii gobolka u dhashay ee u shaqa tegay ee haddana dib ugu soo noqonayay qaarkood ayaa waxay lahaayeen munaasabado kala duwan halka qaarkoodna ay reerahoodii dib ugu soo noqonayeen marka gawaaridii basaskaha ee soo qaaday ee ka soo qaaday nairobi waxaa u suurtageli weyday inay gudaha magaalada gaariso galaan oo webigii iyo bundadii ay xirantay ilaa masaafo laba ilaa saddex kilomitir ana biyihii iyo fatahaadu ay daadsan yihiin marka qolooyin doomo wato ayaa meesha doomihii ka ganacsanayay dadku marka doomahaas ayay ku gudbayeen marka intaysan webigii gaarin weeye marka ay masiibadani haatani ka dhacayso deegaanka inta u dhexaysa webiga tana river iyo degmada madogo ee gobolka xeebta marka xaaladdu sidaas weeye maxamed marka daadadkani dabcan roobabkii da-ay ayay ka dhasheen intooda badan inkastoo webiyadina ay karkaarada jabsadeen marka bal ka waran ma jirtaa cabsi kale in roobab kale oo xoog leh ay da-aan roobabka guud ahaan nurow haddii asaad la socoto dalkani kenya guud ahaan roobabka mihigaanka ee haatani ka jiro tira aad u fara badan ayaa ku dhimanaysa madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya waxa uu shaaciyey in dadku ay isaga soo baxaan goobaha haatani biyomareenada ah nairobi dad kor konton u dhaafay ayaa ku dhintay dalka guud ahaan waxaa ka soconayso in roobabkaasi dad fara badan u dhammaanayaan iskuullada berita ayaa la doonayaa in la furo guud ahaan dalkani kenya waalidiintu waxay walaac fara badan ka muujinayaan in iskuuladii oo biyo dhaafay qaarkoodna dabeelo roobkan ay wataan iyo biyo ay wataan ay fariisteen aysan u suurtageli karin in caruurtooda iskuuladaasi ay geystaan marka khatar weyn ayaa ka jirta guud ahaan dalkani kenya haatani dalku waxa uu marayaa xaaladda ugu adkeyd haddii gobolka ilaa iyo haatan tiradaasi lasoo shaacinayo oo dhimashadu ay marayso afartan iyo saddex qof ilaa haatan laayahay meel ay maarata jaan iyo cirib dhigeen boqolaal kalena saddex jeer ay doomo kala duwan kula gadoomeen inta u dhexeyso deegaanka madogo iyo ay kula gadoontay gaarisa nairobi iyo weliba dalka qeybihiisa kala duwanna ay biyuhu soo rogmanayaan oo biyo xireenadii kulli la furay bowraha waaweyn mount el muxuu aha isha buraleyda bartamaha dalka kenyana roobo badan ay mataqaanaa ka hoorayaan marka xaalad adag ayuu guud ahaan dalka ku jiraa dadku waxay ka codsanayaan dowladda in masiibo qaran ay ku dhawaaqdo helikobtara iyo lagu badbaadiyo dadka maarata doomo fara badan loo soo diro laakiin weli dowladdu waa ay dadaalaysaa laakiin wax rasmi oo muuqda ma jiro kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo u warramayay nuur xasan nuur weli wararka dalka kenya ayaan ku jirnayay markii ay soomaaliya burburtay sanadkii kii dalka kenya waxaa tegay qaxooti badan oo soomaaliya oo soomaali ah oo kaalin mug leh ka qaatay kobcinta dhaqaalaha kenya soomaalida tagtay kenya waxaa kasii horeeyey soomaalida kenya ee kasoo jeeda gobolka waqooyi bari kenya kuwa oo iyaga laftooda marka la eego taariikhdii ay soo mareen hadda u muuqda kuwo isbeddel weyn ka sameeyey xagga nolosha iyo ganacsiga wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa mid ka mid ah odayaasha soomaalida kenya la kulmay warbixintan ayuuna nooga soo diray ku dhowaad laba qarni ayaa ka soo wareegatay markii dadkii ugu horreeyey soomaaliyeed uu ingiriisku keenay dalka kenya hase yeeshee qarnigii ugu dambeeyey ayaa horumar weyn dadku ay ka sameeyeen meelo kala duwan iyadoo dhibaatooyin kala duwanna ay nolosha kala kulmayaan maalinba maalinta ka dambaysa haddaba waxyaabaha iska bedelay kenya dadkii hore iyo dadka haatan jooga iyo waxyaabaha markaasi horumara ee dalka ka muuqda cali xuseen maxamed oo loo yaqaano cali uhuru oo ka mid ahaa dadkii ku dhashay waddanka kenya balse waayo arag ku soo noqday soomaaliya oo kasoo shaqeeyey xilliyo kala duwan dibna ugu soo noqday xilliga burburka ayaa v o e da uga warramay bal wixii aabihii uu ka soo gaaray waxaan ku dhashay samburu district magaalo la yidhaahdo baragoy
waaga ayaa deganaa ma dad soomaaliyaa deganaa waa ku badnaayn businesska oo dhan soomaaliya waa gacanta ku haystay kulligood waxay soo galeen waxay ahaayeen dadkii wakhtigii ingiriiska ay soo galeen dalkooda markii hore isyolo baa loo badnaa marka markay soomaaliya xorriyaddii qaadatay waa lagu kala yaacay isyolo maadaama lagu dilay nin gavanar ka ah waxaa la odhan jiray dabaso waa beela marka streetkan town downtownka ku yaala masaajidka jamiica u dhow u dhow baa lagu magacaabay wuxuu ahaa gavanarkii ugu horreeyey gaalmadow ah wuxuu ahaa boora ninkan markii hore cadaan baa joogay siolona waxay xukumaysay n f d oo dhan waxaa laga jaray mooyaale iyo marsabit iyo siolo easton baa la raacsiiyey waa marka gaariso loo rarayo headquarterka n f d north eastern laga dhigay waxaad adigu ku dhalatay gobolkaas westanka galbeedka hooyaday waxay ku dhalatay meesha walaalahay waxay ku dhasheen meesha markii meesha dadka laga kicinayay intaan laga kicin buu aabbahay guuray oo samburu district buu u guuray markaa dadkii siyoloo joogay kuma badbaadin xoolahoodii wax tanzaniya galay waa rift valley marka bartaasi baan ku dhashay maalintaan dhashay aabbahay wuxuu joogay magaalo marlaal la yidhahdo marlaalna waxaa ku xidhnaa kenyaata waana meel qabow badan marka odayaashu waxay is idhaahdeen waxaa aadeen kenyaata soo salaama iyagoo waxay sii mareen saldhigii biliiska markiiba baa la yidhaha telegram baa loo soo diray odayga wiil baa ku dhashaa lagu yidhi haa markay kenyaata u tageen wuxuu yidhahdee uhuru u bixi xoriyo xoriyo u haa waxayna ahayd kowdii luulio lix dowladdii lixdan iyo saddexdii xili kenya maadaama aabbaha uu saaxiib la ahaa xil uu xiraa uu taageerayay wax ma ka noqday aabbaha war siyaasi siyaasi qowl ma laha waa intuu dan waa lai bixiyey kuma faa'idin aabbahayna kuma faa'idin aniguna kuma faa'idin waxba kama helin ilaa iyo hadda maxaad ka shaqaysaa adigu anigu intaa magaaladayda broker baan iska ahay soomaaliyana waan tagaan soomaaliyana waa ka shaqayn jiray dhowr iyo toban sannadood xaggee baad ka soo shaqaysa waxaan ka soo shaqeeyey gedo qoryooley muqdisho awdal oo boorame ah hargeysa baki iyo dibraweyn oo awdal ah intaasoo dhan waa ka soo sheegay xusuusataa ee marka laga reebo aabbaha iyo ee xiriirkii ula lahaa kenyatta ee dadka kale ee soomaaliyeed ee xilligii xorriyadda iyo xilliyadii ka dambeeyey waddanka xilalka waaweyn ka qabtay maasha allah waxaa jiray nin businessman ahaa maasha allah waxaa la oran jiray maxamuud ismaaciil waa ninka isku haystay meeshan k m c la yidhaahdo xoolaha kenya laga soo gado oo dhan ninka contractka ku haysta ee warshada kenya meel walba oo xoolo lagu iibina ama geel ha noqdo ama loo ha noqdo ninkaaseeto maasha allah waana maasha allah ninka xoogga soomaaliya ugu hayay samburu district maxaa dhacay wuxuu ah the biggest eh, maxaa la yidhahda the biggest supply of everything inta kale ee soomaalida waxaa jiray eh, niman maaragtay reer siid la yidhaahdo oo reer mandheera ahaa waa isku xidhnaayeen familigaasi maasha allah marka waa jireen dad ka faa'iidaystay waxaa jiray ah, dadku saraakiisha cabdi maxamuud oo kale waxaa la- jirno maxamuud oo kale waa wuxuu ahaa saraakiishii hore nin la oran jiray xuseen shaale nin een, magac lahaa oo naakuru degana ilaa hadda waxaan u malaya beer buu ku leeyahay lanet marka raggaas waa jireen laakiin ca- raggaasi badankood cagtaa la saaray soomaalidu xoog waxay soo baxday waqtigii mooyi waxayna magac ku yeesheen kenya inta badan general maxamuud Ma- markii inqilaabka ah, august first 19 1982gii markuu dhacay markaasaa soomaali trust la aaminay inay wadan yihiin markii hore looma haysan soomaali inay wadan Eh, marka anigu horta mu- eh, ruuta waxaan ka codsan rabaa inuu bedelo systemkii uu soomaalida si gaara u eego maxaa dhacay maantadan ilaa maanta soomaali baa la weydiinaya screening card baluuyadii labada dhinac bay ku nool yihiin Eh, uganda iyo kenya masaydu waxay ku nool yihiin eh, kenya iyo tanzania wax screen la marsiiyo ma jirto marka siyaasiyiinta maaragtay soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay indhaha furaan maxaa dhacay one of the biggest investors maanta waxaa weeye soomaali Een, dhaqaalaha ugu badan reality marka la eego islii haddaa sunday aragtid waa booming downtownkuna waa ghost town waa meel lagu kala guuray marka waxay ku tusaysaa dhaqaalaha meeshuu jiro marka soomaalidu een, siyaasiyiintooda waa inay inay indhaha furaan oo ay gorgortan dhinac walba kala galaan dowladda cali xuseen maxamed cali uhuru oo gobollo badan oo dalka kenya iyo soomaaliyaba ka shaqaynayay kuna dhashay galbeedka waddanka kenya oo aan maanta kula kulmay nairobi yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
baarlamaanka dalka britain ayaa doodeer kadib ansixiyey xeerka ruwanda oo dowladda u ogolaanaya in qaxo- in qaxootiga ka soo gudba biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska ee loo yaqaano english journal la geeyo ruwanda warbixin gaara oo arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdulxaafid caawil ismaaciil xeerkii ruwanda ee dowladda u saamaxayay inay qaxoontiga ka soo tahriibo faransiiska ee soo mara biyaha u dhexeeya labada dal ugu dambeyntii baarlamanka britain waa uu ansixiyey arrinkan ma la odhan karaa waa guul dowladda rishi sunak gaadhay laba sannadood ayaa ka dambeysay markii xeerkan uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson waxa uu soo daalaa dhacaba toddobaadkii hore ayuu si rasmi ah sharxi u noqday kadib markii boqorka ah boqortooyada ingiriiska charleska saddexaad ku duugay saxeexa xeerkan ayaa soo maray saddex doodood ama akhris ugu dambeyntiina soo gudbay muxuu yahay xeerkani inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi aan idin maqashiiyo ra-iisul wasaaraha britain oo ka hadlaya xeerkan iyo qaxoontiga la geyn doono ruwanda We are ready. Plans are in place.
qorshihii waa uu degan yahay ayuu yidhi diyaaradihiina waa ay tegayaan shisheeyana nama joojin karo Getting flights off.
maxamed nuur qalimo oo ka faallooda arrimaha britain ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan xeerkan go-aankan uu baarlamaanka ingiriiska gaaray ee qaxootiga ku aadan run ahaantii waa mid aada u adag ee aan u danayneyn qaxootiga run ahaantii waana mid awood badan oo ay maxkamaduhu lahaayeen ee kuwa rafcaanka iyo kuwa loo dacwoodo markii eh, ay applicationkooda lasoo diido immigration soo jiido awoodahaasi waa laga qaaday maxkamadda Eh, waxayna u badan tahay kani in dowladda ay ugu talagashay waa dariiq walba ha u martee in ay dad uun ku dhoofiso ahmiyadda ugu weyn ee xeerkani waa in loo dacareeyo muhaajiriinta kasoo gudubta biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska inay kusoo dhiiradaan england intii xeerkani ku noqnoqonayay baarlamanka iyo maxkamadaha kumanaan kun oo qaxoonti ah ayaa kasoo gudbay biyaha u dhexeeya labada dhinac sida iminka ay dowladdu damacsan tahay dad aan badnayn ayaa la geyn doonaa ruwanda haddaba arrinkani ma joojin doonaa qaxoontigaasi kasoo gudbaya faransiiska su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid uma eka eh, arrinkani mid joojin doono qaxootiga kasoo gudbayo dhanka faransiiska sababtoo ah dadkan soo qaxayay qaxootiga ah waxaa ka go-an laba mid ama inay guuleystaan oy cagta la soo galaan dalka ingiriiska oo ingiriiska ay ku guuleystaan inay usoo gudbaan ama horteed inay halaagsamaan oo ay badda ku geeriyoodaan runtii khatar ayay u horeen u horayaana naftooda marka arrinkan hadda ee dowladda ingiriiska go-aankan lagu- ee, baarlamaanka uu macnaha uu ansixiyey ee ah in ay qaxootigu u musaafirayaan ruwanda muddadan kooban mid ee, wax ka tarayso ujeedada uu leeyahay ra-iisul wasaaraha ee, ma aha oo ah in uu u muujiyo ee, dadweynaha ingiriiska iyo in uu fariin u muujiyo dadweynaha ingiriiska inuu nin adag yahay arrinka qaxootiga aana wax ka qabanayo ee doomaha yaryarka ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa lafdhabar uga dhigay siyaasadiisa qaxoontiga kasoo gudba faransiiska ee badda kasoo tahriiba in la geeyo dal kale waxaanu geed sare iyo mid hooseba u fuulay in diyaaradda sida qaxoonti ay u duusho ruwanda doorashada ka hor inkasta oo uu xeerkani noqday sharci laakiin waxaa la filayaa in kooxaha u ololeeya qaxoontiga ay maxkamadda tagaan haddaba ma la odhan karaa riyadii ra-iisul wasaare rishi sunak way hirgashay waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid sida muuqato ra-iisul wasaaraha dhanka siyaasadda wuu ku guuleystay ee, wuuna marsaday ee, qodobkii ahaa in qaxootiga loo musaafirayo ruwanda ajendadana waa wax badan lasoo riixahayay oo kasoo bilaabatay xilligii ra-iisul wasaare boris johnson hadda waxay u eg tahay mid mataqaanaa ay soo dhamaatay oo la ansixiyey arrinkii dagaalka siyaasadeed wuu ku guuleystay sida hadda muuqato ra-iisul wasaare rishi sunak hase yeeshee waxaa u dhiman dagaalkii sharciga ahaa in uu ku adkaado kaana haddaad meelo badan ka fiiriso waxaad moodaa inay adag tahay in ay u meel marto wuxuu doonayay maxaa yeelay qaramada midoobay khaasatan la- ee laanta u qaabilsan qaxootiga u n h c r arrinkan aad bay u cambaaraysay waxayna ku tilmaantay sharci daro sidoo kale eh, midowda yurub aad bay u cambaareeyeen sidoo kale hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo qaarka caalamiga ah iyo qaarka maxalliga ah u k deganba way arrinkan aad bay u dhaliileen hase yeeshee ujeedada uu oga gol leeyahay ra-iisul wasaare rishi sunak oo ah in doorashada uu ku helo cod ee, xilliga oo kooban maadaama doorashada ay soo dhowdahay ma u eka in ay waxweyn u tarayso ee, maxay aheeday maadaama weliba xisbiga ee hadda maamulayo ee ra-iisul- ee conservative-ka ah uu aada u hooseeyo xogayaha arrimaha gudaha britain james clefery ayaa markii la ansixiyey xeerkan sheegay inay ahayd wakhti taariikhi ah oo ku jirtay qorshahooda inay joojiyaan doomaha kasoo gudbaya biyaha faransiiska arrinkani waxa uu dadka ka ilaalin doonaa ayuu yidhi inay ku xadgudbaan sharciga iyadoo isticmaalaya sheegashooyin xuquuqul insaanka oo been abuur ah si loo joojiyo qorshaha ruwanda waxayna si cad u qeexaysaa in baarlamanka britain uu yahay mid madax bannaan isaga oo siinaya dowladda awood ay ku diido tallaabooyinka xanibaada kumeel gaadhka ah ee ay soo rogaan maxkamadaha yurub inkasta oo xisbiga talada haya iyo ra-iisul wasaare rishi sunak ay doonayaan in dad qaxoontiyaah la geeyay ruwanda ka hor doorashada ayna qayb ka tahay ololaha ay doorashada ku gelayaan laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay dadka degan britain gaar ahaana dadka cadaanka ahi diyaar ma u yihiin inay doortaan ra-iisul wasaare kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay waxaa xasuus mudan in rishi sunak aanu xukunka ku qaban cod qof iyo hal ah laakiin uu iska dhex doortay xisbiga iminka talada haya kadib markii khalkhal ku yimi siyaasadda britain cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
dabacsanaanta hadalkiiyo deganaantu ina yahay waa waxa dareenkiiyo nafta damaca geliyeen kaaga doortay khayrka dugsi dhaxanta celiyiyo dawad aniga ii tahay adigoo dal dheeri jira halkan kaa dareema deeqa waan ku jecelahay codkii baxsanaa maxamed xasan lafoole ayaan idaacaddeenna ku soo gebagabaynaynaa waa maxamed colaad xasan iyo saaxiibkay nuur xasan nuur gacantii hagarla'aaneed oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorta